wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin fucaylan ijcali hulaaثiya idaa sakartahu naxwu qudayin fii qadaa fucaycilun maca fucaycilin lima faaqa ka jacli dirhamin durayhima wmaa bihi limuntaha aljamci wusil bihi ilaa amhilati taskhiiri sil wajaa'izun tacwiidu yaa qabla daraf in kaana bacdu lismi fiihi man xadaf waxaa'idun can ilqiyaasi kullu maa khalafa fi lbaabayni xukma ruusima litilwiya tashiiri min qabli caalam taaniihin ow maddatihi lfatxun xatam kadaka maa maddata afcaalin sabaq wamadda sakraana wamaa bihi iltaxaq waaalifu taaniihi xaydu mudda wataa'uhu munfasilayni cudda kada almasiidu aakhiran lilnasabi wacajuzu lmudaafi walmurakabi wahaakada ziyaadata faclaana min bacdi arbacin ka zacfaraana waqadir infisaala maa dalla calaa tahniyatin aw jamci tasxiixin jala waaalifu ta'niihi dulqasri mataa zaada calaa arbacatin lan yahbuta wa cinda tashiiri xubaara khayiri bayna alxubayra fadri walxubayiri atashiiru hada maxaluhu ijcal yel athulaathiya thulaathiga waxaad ka yeeshaa fucaylan fucayl ka yeel idaa sakartahu marka aad tashiirini naxwu qudayin weeye fii hadaa fii tashiiri qadaa qadaa tashiirinteeda xaal uu ku sugan yahay fucaycilun lafdigaa limaa shay ayuu u sugnaaday faaqa hulaahi ka kor noqday maca fucayciliin fucaycilmicii xaal uu yahay ka jacli dirhamin dirhamka yeeriddii weeye durayhima laga yeelo musanifka raxmatullaahi calayhi jamcu tagsiir ayuu ka soo baxay taskhiir ayuu ku xijiyey wuu isu munaasabaynayaa axkaam badan ayaa ka dhaxaysa sida taskhiirkaba aan ku arki doonno axkaam ayuu sheegi doonaayo wuxuu dhihi doonaa axkaamtaa tagsiirkiina wuu la wadaagaa taskhiir axkaam taskhiir uu leeyahayna xawaaluu ku samayni doonaayo wuxuu dhihi doonaa sida jamcu tagsiirkii aan soo marraa loo gelaya maadaama ay isu dhow yihiin munaasabad darteeduu ugu daba sheegay waxaa kale atagsiiru wataskhiiru yaruddaani alashyaa ilaa usuulihaana waa qaacido tagsiir iyo taskhiir mid walba mufradka asalkiisi bay u celiyaanoo wuxuu ahaan jiray ah sidaa ayuu ugu munaasabaynayaa taskhiir saddex wasan ayuu leeyahay oo keli ah qiyaas ahaan marka laga hadlayo hulaahi haddii la taskhiirinayo fucaylun ayaa lagu taskhiirini hayru hulaahi haddii la taskhiirinayaana fucaycil ama fucayciil ayaa lagu taskhiirini saddexdaa wasan ayuu leeyahay awalan kelimada la taskhiirinayaa afar shardi bay leedahay afar shardi kelimo laga hele ayaa la taskhiirin karaa afartaa shardi mid ka mid ah haddii la waayo kelimo lama taskhiirin karo afartaa shardi kelimadu waa inay ismi tahay ficli iyo xaraf bidalo lama taskhiiriyo shardiga labaad mutawahilatun fii shibhilxarfi waa inayan ahayn kelimada xaraf shabaheeda waa inuusan waa inayan ku fogaanin shardi labaad wey shardi saddexaad kelimada siiqatu taskhiir waa inay khaali ka tahay shardi afraad ismiga la taskhiirinaya musamihiisa mucadam waa inuusan ahayn asmaada alle iyo rususha asmaadooda iyo taskhiir kuma bannaano afartaa shardi ayaa la shardini shardiga u hore ismi waa inuu yahay waxa la taskhiirinayo ficli iyo xaraf midna laba taskhiiriyo alla ilaahay qolo kuufiyiin ka mida ayaa waxay taskhiiriyaan ficlu tacajub oo axsan yay uxaysin ku taskhiirinayaan sababkana waxa weeyaan ismi bay ku wadaanee ficli kuma wadaan waa kow shardiga u horay weeyaana waa inuu ismi yahay ismiga mutawaqilun fii shibhilxarfi waa inuusan ahayn xaraf shabihi waa inuusan ku fogaanin waa inuusan xarafba shabihin oo mucrab yahay hadduu mabni yahayna binaha waa inuu gadaal oga yimi oo bina asli ah waa inuusan ahayn ayaa shardi ah oo kelimooyi asmaada mabniga ah binahoodana asal u yahay in la taskhiiriyaa ma bannaano wuxuu keeni doonaa asmaa shaadnimo loo taskhiiriyey mutawakilatun fii shibhilxarfina isagaa keeni doonaa waa yahay ismiga haddii uu mabni yahay laakiin binaha caarid uu yahay waa la taskhiirin karaa sida khamsata cashara oo kale iyo siiba weyhi iyo wixii la mid ah siba weyhi waxaa binaha u keenay tarkiibka hamsata cashara waxaa binaha u keenay tarkiibka waa la taskhiirin karaa ilaa tarkiibku caarid weeye mutawakilatun fii shibhi xarfina ma aha ee ismiga waa inuusan mutawakilun fii shibhi lxarfi ahayn shardi labaad wey shardi saddexaad ismiga siiqatu taskhiir waa inuu khaali ka yahay hee ismiga lafdigiisii baa siiqatu taskhiir ku yimid ku imaatinkaa laba wej buu noqon karayaa ismiga waagi hore musaqar buu ahaan jiraya laakiin nasyan mansiyan buu noqday waa la halmaamay sida kumayt oo kale kumaytun khamradaa la yidhaahdaa faraska guduud iyo madow isugu jirana kumayt waa la yidhaahdaa kumaytin yazilulibdo can haali matnihi kamaa zallati safaau bilmutanazili waa annagii ku soo marnay mucallaqadii imrulqays kumayt lafdigan waagii hore tashiir buu ahaan jiray laakiin taskhiirkiisii nasyan mansiyan buu noqday ismi caadi buu noqday lama taskhiirin karo waayo siiqatu taskhiir buuba ku yimide waxaa la mid ee ismiga siiqatu taskhiir buu ku yimi imaatinkaana waa horuu musaqar ahaan jiray ma aha siiqadiisa asalkaaba sida ah sida haymana ismi mafcuul ka keen muhaymin buu noqonay ismigiisa mafcuul ee saytara ismigiisa faacil musaytir buu noqonay ismiga faacilaan u jeedaa haymana ismigiisa faacil muhaymin wey saytara iyo baytara iyo asmaadooda faacil waa mubaytir iyo musaytir hee musaytir iyo mubaytir fucaycil buuba ku yimidee siiqadii taskhiir dambe kama suuroobo lafdiga musaqar ma aha laakiin siiqadii taskhiirku ku yimid lama taskhiirin karo waa inuu khaali ka yahay shardiga saddexaad weeye siiqatu taskhiir shardiga afraad ee u dambeeyaa ismi mucadam ah lama taskhiirin karo waayo taskhiirkan sideedaba qaradka iyo danta wax loo taskhiiriyaa waxaa ka mid ah taxqiir in wax la liidayo yaa ka mid ah ilaa shan qarad ayaa wax loo taskhiiriyaa shantaa qarad waxaa ka mid ah taxqiir in wax la liidayo dee mucadamna lama liidi karayo afartaa shardi ayaa loo shardiyaa ismiga la taskhiirinayo ismiga la taskhiirinayo ulaati iyo kheyr u kala qaata ulaai haddii uu yahay fucaylun ayaa lagu taskhiirinayo saddex shaqo ayaa laga qabanay ismiga awalkaa loo godi aanigaa la fatxini aalidka yaa-u taskhiir ayaa la dhigay shaqo kale laga qaban maayo ismiga haddii uu ulaai yahay saddex shaqaad ka qabani awalkaad godi aanigaad fadxini aalidka yaa-u taskhiir ayaad dhigi raabicana waa xarfulicraabkiiba war kale ma jiro waa yahay ulaai haddii uu ka badan yahay rubaaci haddii uu yahay afar shaqaad ka qabani afartaa shaqo waxaa weeye awalkaad godi aanigaad fadxini aalidka yaa u taskhiir ayaad dhigi raabica waad kasrini ya-da waxaa ka dambeeya waad kasrini oo fucaycilun ayaad ku taskhiirini rubaaci haddii uu ka badan yahay shaqo shanaad ayaa ku darsamiyoo qablal aakhirkaad ya dhigi ya-daasina laasim ma aha sida musanifka uu keeni doono ilaa mawaadic yar mooye oo fucayciil ayaad ku taskhiirini sidaa ayuu u jeedaa fucaylun sidaa in loo wasno taskhiirka waa wasan sarfi ah sax wey fucaycil iyo fucayciil in loo wasnaa wasan sarfi ma aha wasan naxwiana ma aha waa istilaax ku khaasa taskhiir oo keli ah waayo wasan sarfiga haddii uu ahaan lahaa afarta xaraf ee la taskhiirinayo haddii ay usuul tahay oo dirham oo kale durayhim lagu taskhiirinayo dee laamta xarafka xarafka afraad laamtaa mar labaad la soo celin lahaa wadaacifi laama idaa aslun baqii karaa'i jacfarin waqaafi fustuqii buu noqon lahaayo waxaa lagu wasni lahaa dirham durayhim wasan haddii lagu yidhaahdo fucaylil ayaad ku wasni lahayd oo laamtaa laba jeer la soo celin lahaa wasan sarfi haddii uu yahayna de miimkii awalkaba siiqatu muntahaljumuuc loo dhigi jiraa la dhigi lahaayo mufaycil ayaa lagu taskhiirin lahaa wasan sarfina ma aha wasan naxwiena ma aha ee wasankani waa wasan istilaax ugoonni ah taskhiirka oo keli ah sidaa u garo ijcal ka yeel aulaaiya ulaaiga fucaylan ka yeel idaa wakhtigii iyo xilligiina ka yeel sakarta a taskhiirinii hu ulaai a taskhiirini naxwu qudayin weeye fii qadaa fii taskhiiri qadaa qudayun buu ahaa labadii ya ayaa laisku idqaamay qadahana waxaa la yidhaahdaa wasakhda iyo qoriga ku dhaco biyaha iyo waxyaabaha la cabayo fucaycilun wasankaasi limaa shay ayuu u sugnaaday faaqa ulaai ka kor noqday maca fucayciilin fucayciil mici lala qabo ka jacli dirhamin dirhamka yeeliddii weeye durayhiman laga yeelo wamaa bihi limuntaha aljamci wusil bihi ilaa amhilati tashiiri sil wama aladii shaygii wusila la gaaray bihi maaga limuntaha aljamci lagu gaaray sil ku gaar bihi maaga ilaa amhilati tashiir shalay cashirkii noo dembeeyey waxaan soo marray facaalil iyo shibhu facaalil ismiga rubaaci mar haddii uu gaaro iyo wax ka badan in lagu jamcinayo waa yahay ismiga rubaaciyul usuul haddii uu yahay facaalil ayaa lagu jamcinaya xadafna looma yeelanaynin xaraf zaa'id ee haddii uu la socdo xarafka zaa'idkaa la xadfayey xarfulcillo qablaalaakhirka yaalla hadduusan ahaynoo cusfuur oo kaleoo casaafiir lagu jamcinaya hadduusan ahayn waa yahay ismiga haddii uu ulaaiyu usuul yahay ziyaadana rubaaci iyo wax ka badan uu ku gaaro rubaaci haddii uu ku gaaro dee shibhu facaalila ayaa lagu jamcinaya waxbana lama xadfaynin rubaaci haddii uu ka gudbo ziyaadana uu kaga gudbo dee waxaa la xadfaya xuruuftan zaa'idka ah qaar ka mid ah qaarkaa la xadfayana waxaa loo eegaya masiye inay kala leedahay iyo inayan kala lahayn masiye xagga macnaha iyo masiye xagga lafdiga iyo masiye inayan jirin hadba cidda masiyada leh ayaa la baaqiyeelaya cidda masiye aan lahayn ama masiyada yar ayaa la xadfayey masiye haddii ayan kala lahayn lafdan walaa macnanna mukhayar baad ahaydoo midkaa doontaad xadfaysa wakhayaruu fii zaa'iday saranda wa kulli maa daahahu kalcalanda waa yahay ismiga rubaaciyulusuul haddii uu yahay khumaasiyulusuul haddii uu yahay marka la jamcinaya laamtaa la xadfaya sida safarjal safaarij ayaad ku jamcinaysa qablaalaakhirka xarfun shabiihun bizaa'id haddii uu yaallana kaa in la xadfaa bannaanayd nidaam qaacido noocaasaan soo marray qaacidadaasu taxwiil ku sameeye tashiirko wuxuu ku leeyahay musanifka qaabkii aad facaalil wax ugu jamcin jirtoo kale iyo shibhu facaalil ku tashiiri oo ismiga rubaaciyulusuul haddii uu yahay zaa'idna uu la joogo marka aad tashiirini fucaycil ku tashiiri zaa'idkana xadaf wa zaa'idka hadduusan ahayn weeye xaraf xarfulcillo qablaalaakhirka yaalla hadduusan ahayn sida cusfuur haddii uu yahay yaa u bedel cusayfiir dheh sida casaafiir aad ugu jamcin jirto kale waa yahay khumaasiyulusuul haddii uu yahay laamtaad xadfaysa jamaca soo maaha tashiirkana laamta xadaf oo safarjal tashiiri haddii lagu yidhaahdo sufayrij ayaad ku tashiirinay sida safaarijba aad ugu jamcinaysa xarf shabiihun bizaa'id qablaalaakhirka haddii uu yaallo waxaa bannaanayd xarafkaas shabiihun bizaa'idka qablaalaakhirka yaalla in la xadfo tashiirkana waa nooca xarafka qablaalaakhirka yaalla in la xadfaa bannaan laamtiina la baaqi yeelo laakiin waxaa wanaagsan laamta in la xadfay xarafkaa la baaqi yeelo ziyaada haddii uu khumaasi iyo wax ka badan ku gaaray ziyaadadaad xadfi waa hadduu rubaaciyulusuul yahay hadduu ulaasiyulusuul yahay ziyaadana khumaasi iyo wax ka badan uu ku gaaro ziyaadadaad qaar xadfi qaarna waad baaqi yeeli masiyadii umbaadna u kala eegi oo qaarkii masiye leh ayaad baaqi yeeli oo qaarka masiye la'aanta ayaad xadfi masiye haddayan jirinna mukhayar baa tahay ee kaa doontaad xadfi sidaa jamici umbaad marini intaas u jeeda wamaa shayga wusila naa'ibulfaacil axkaamta faacilkoo sagaal ayuu dhabarka saartaayuu qaataa ilaa jaaraa majruur inuu yahay oo taqdiim ayaa ku bannaan axkaamta waxaa ka mid ahayd faacil taqadum kuma bannaaneen cinda albasriyiin kuufiyiin ayaa oggolaa jaaraa majruur haddii uu yahay naa'ibulfaacilka inuu hormaro waa bannaan tahay sidan oo kale oo wusila ficligaa majhuulka loo bineeye bihidaa naa'ibulfaacil u ah wamaa shayga wusila lagu gaaray bihi maaga limuntaha aljamci jamaca muntahihiisii lagu gaaray facaalil iyo shibhigiisiibuu u wadaaye sil ku gaar bihi maaga ilaa amhilati tashiiri tashiir miaaladiisii ku gaar wajaa'izun tacwiidu yaa qabla araf in kaana bacdu lismi fiihi man xadaf wajaa'izun wa tacwiidu yaa yaa ciwad qaadashadeeda qabla arafi arafka hortii la ciwad qaataa jaa'izun mid bannaan weeye in kaana waa haddii uu yahay bacdulismi ismiga qaarkii in xadafa mid maqnaadoo xadfoomay fiihimaa tashiir iyo tagsiir haddii uu ku maqnaaday yacni wuxuu leeyahay ismiga markii la jamcinayo siiqatu muntahaljumuuc lagu jamcinaye facaalil ama shibhigeeda lagu jamcinaye xadaf haddii lagu sameeyey xaraf zaa'idi ha la xadfo ama xaraf asli ee ha la xadfee waxaa kuu bannaan qablaalaakhirka iyo inaad ka ciwad qaadato xarafkii xadfanaa safarij aljamci safaarijsoo kuma aadan jamcinaynin oo laamtiiso ma aadan xadfin laamtii xadfaneed ya qablaalaakhirka taalla ka ciwad qaadoo safaariij inaad ku jamcisaa bannaan tashiirkana waa la mid oo sufayriij inaad ku tashiirisaa bannaan xaraf zaa'idee hadduu xadfan yaa la mid ah sida mustadcin jamci baa lagu yidhaha madaacin baad ku jamcinaysa siin iyo taa baa xadfanaa madaaciyun inaad tidhaahdaa kuu bannaan oo qablaalaakhirka ya intaad keento yadii kale aad ku idqaamto mudaaciyun inaad ku taskhiirisaa kuu bannaanoo ya aad ka ciwad qaadato intaasu u jeedaa wa jaa'izu khabar muqadama wa tacwiidu yaa yaa ciwad qaadashadeeda qabla arafi arafka hortii la ciwad qaataa jaa'izun mid bannaan wey in kaana waa haddii uu yahay bacdulismi ismiga qaarkii in xadafa mid xadfoomay fiihimaa labada baab dhexdooda ku xadfoomay labada baabuu ka hadlayana waa tagsiir iyo taskhiir waxaa'idun cala lqiyaasi kullu maa khaalafa fi lbaabayni xukma rusima waxaa'idun wa kullu maa shay dhammaantii khaalafa khilaafay filbaabayni labada baab dhexdii ku khilaafay xukman xugum xugumka oo rusima la qoray wixii khilaafay xaa'idun mid leexday wey cala lqiyaasi qiyaaskii ayuu ka leexday waayahay qaaciidadii ee waxaan soo marray jamcu tagsiir iyo owsaantii qiyaaska ahayd waa yahay waxaa kaloon soo sheegnay saddex wasanoo taskhiir uu iska leeyahay oo asmaada ulaai rubaaci iyo hayru rubaaciba lagu taskhiiriyo haddaba sidaa owsaantaa aan soo sheegnay iyo afraaddii aan u soo sheegnay waxaan ahayn haddii ay ku yimaado xaa'idun cala alqiyaasi qiyaaskii ayuu ka leexday oo yusmac walaa yuqaasu calayh baailun ayaa la jamciyey waxay ku jamciyeen carab abaail baail bay abaaiil ku jamciyeen hee baail waxay ahayd fawaacil in lagu jamciyo fawaacilun lifawcalin wa faacalin wa faacilaa'a maca naxwi kaahilin wa xaa'idin wa saahilin saahil oo kale wey oo wasfi hayrulcaaqil u sugan bawaatil in lagu jamciyay ahayd kuma ayaan jamcinayna abaail oo afaacil ayay ku jamciyeen jamcu tagsiirkana ka mid ma ahayn owsaantii aan soo marnay afaacil hadduusan zaa'idka hamse awalka u olinoo shibhu facaalila uusan soo gelin waa yahay sidoo kale maqhrib bay taskhiiriyeen fucaycil inay ku taskhiiriyaanoo muhayrib ay ku taskhiiriyaanay ahayd mughayribaanay ku taskhiiriyeen alif iyo nuunay u dambayseen mughayribaan insaan ayay taskhiiriyeen unaysiyaan ayay ku taskhiiriyeen yusmac walaa yuqaas weeyaan waa la dhegaysani la qiyaasan maayo intaasu u jeeda waxaa'idun mid leexday weeye calilqiyaasi qiyaaska ayuu ka leexday kullu maa shay dhammaantii khaalafa khilaafay filbaabayni labada baab dhexdooda ku khilaafay tagsiir iyo taskhiir xukman xugum khilaafay xugumka oo rusima la soo qoray litilwiya taskhiiri min qabli caalam ta'niiin ow maddatihi fadxun xatam kadaaka maa maddata afcaalin sabaq wamadda sakraana wamaa bihi iltaxaq alfadxu in xatama fadxa wuu waajibay litilwi yo taskhiiri litaaliya taskhiiri yaa u taskhiirkan raacayuu u waajibay min qabli calami ta'niiin mu'anasnimo calaamadii horteeda ayuuna u waajibay ow maddatii ta'niis maddadii hortii kadaaka kaa ayuu la mid yahay maladii shaygii sabaqa ka hormaray maddata afcaalin ka hormaray iyo wamadda sakraan ka hormaray iyo wamaa wixii iltaxaqa bihi madda sakraan haleelay halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka waxaa nidhi ismiga la taskhiirinayaa ulaai haddii uu yahay saddex shaqaa laga qabanayay awalkaa la godayey aanigaa la fadxinayey aalidkana yaa u taskhiirayaa la dhigaya raabica xarfulciraabkiiba ayuu ahaa ulaai haddii uu ka badan yahayna afar shaqaa laga qabanayay saddexdaa haddeer aan soo sheegnay waa laga qabanayo damma awalka fadxa aaniga ah aalidko yaa u taskhiir la dhigo waxaa raacayey yaa uu taskhiirka xarafka ka dambeeya afraadaa la kasrinayay fucaycil ama fucayciil ayaa lagu keenayey oo xarafka afraade yaa uu taskhiir ka dambeeyaa waa la kasrinayay haddaba halkan wuxuu sheegayaa afar jeer oo waxaa la taskhiirinayaa ulaai uu ka badan yahay isla markaa ya-da waxa ka dambeeya aan la kasrinayninee la fadxinayo afar jeeroo waxaa jira ismiga la taskhiirinayaa akar min ulaaiyin uu yahay isla markaana ya-da waxa ka dambeeya la fadxinayo in la kasriyay ahayd afar jeeroo la fadxinayo afartaa jeer marrada u hore waxa weeyaan yaa u tashiir ee hadduu ka dambeeyo taa u ta'niif yaa u tashiir ismi xarafka ka dambeeyo yaa u tashiir iyo ta'da isku xiga ma aha yaa u tashiir waxaa ka sii dambeeya xaraf xarafka ka dambeeyay taa u ta'niif ka sii dambaysa xarafka afraad waxaa shalaynayaa taa u ta'niif taa u ta'niifna laazim waxa ay fadxa inay ka horrayso xarfulcillo saxiixe xarfulcillo saakine hadduusan ka horraynin laazim waxaa taa u ta'niif fadxa inay ka horrayso ka yaa u tashiirka xarafka ka dambeeyaa ta haddii ay ka dambayso xarafkaa waa la fadxiniyada ka dambeeya miiaal tamratun tashiiri baa lagu yidhi tumayratu aad ku tahiirin tumay yadii way reeban soo maha ra'da ku xigta fatxi tumayratu tumayritun ma dhihi kartid waa hal mas'ale mas'alada labaad alifu ta'niif hadduu ka dambeeyo yaa u tashiirka xarafkii ku xigay alifu ta'niihaa ka sii dambeeya alifu ta'niidkaasi maqsuuro iyo mamduuda midkay doontaa ha noqoto isna in la fadxiyaa waajiba xublaa tashiiri baa lagu yidhi xubaylaa baad ku tashiirini xubay yada laam baa ka dambaysa laamta waad fadxini xubaylaa xamraa'a tashiiri baa lagu yidhi xumayraa'a ayaad ku tashiirini waa yahay waa mas'alo labaad mas'alo saddexaad afcaal jamacaasaa tashiirisay ulaai kasta oo afcul aan lagu jamcinin afcaalaa lagu jamcinayso sidaa ma ahayn waa annagii soo marnay ismi jaamideba mar haddii uu yahay marba ismi jaamide haddii uu yahay isla markaana afcul aan lagu jamcinin afcaal ayaa lagu jamcinayay soo sidaa ma ahayn wagayru maa afcuulu fiihi muطalib min aulaat isman biafcaalin yarid afcaalkaasaad damacda inaad taskhiiriso hee xarafka ka dambeeya yaa u taskhiirka alifu afcaalaa ku xigta inaad fadxisaa laazima oo ufaycaal aad ku ajmaal taskhiiri baa lagu yidhi ujaymaal aad ku taskhiirini ma kasrinaysa masalada afraad ismi maa la yansarifa oo ziyaadatu alif wannuun sarfiga waxa ka manciyey uu ka mid yahay ismi ayaa maa la yansarifa ziyaadatu alif wannuun ayaana sarfiga mancintiisa ka qayb qaadanaya ziyaadatu alif wannuunkani waxaa ka horeeya xarafkii yaa u taskhiir ku xigay isna in la fadxiyaa waajiba ilaa haddii la kasriyo aliftii ayaa u bedelmi maa la yansarifnimada yaa meesha ka bixi si ayan uga bixin inaad aliftii sideeda u dayso xarafka ka horreeye fadxisaa waajib ee sakraan tashiiri sukayraanaad u tashiirin iyo cadshaan iyo waxa la midka ah sukayriin kuma tashiirin kartid ismiga maa laa yansarif waa inuu yahay hadduusan ahayn sida saxraan iyo suldaan iyo waxa la midka ah waad kasriniya baadna u bedeli aliftii oo waxaad leedahay surayxiin iyo sulaytiin iyoaad ku tashiirini ee marka aad alifta sideeda u baaqi yeeli ismiga waa inuu maa laa yansarif yahay afartaa mas'ala ya-da waxa ka dambeeya waa la fadxini la kasrin maayo sida ayuu u jeedaa litilwiya tashiiri alfadxu fadxa inxataba wuxuu u waajibay fadxahaasi litilwiya tashiiri litaaliya tashiiri yaa u tashiir ka raacayuu u laasimay min qabli calami ta'niiin ta'niif calaamadii horteedana yuu u laasimay fadxahaasi calamu ta'niif waxaa isla soo gelayaa taa'u ta'niif iyo alifu ta'niif maqsuura ah labadaas u wada jeeda ow maddatihi ama maddadiisa horteedu u waajibi oo alifu ta'niif mamduudu ku wada kadaaka kaa ayuu la mid yahay maa ismiga sabaqa ka hormaray maa xarafka dheh sabaqa ka hormaray maddata afcaal afcaal maddadiisa xarafka ka horreeyaana fadxaa u laasimaya sidaasi la mida ow madda sakraan ama sakraan maddadiisa ka hormarayoo ziyaadatu alifwanuunka xarafka ka horreeya isna fadxaa waajibay iyo wamaa wixii buu ka hormaray iltixaqa haleelay bihii sakraan haleelay ismiga maa laa yansarifu ku wada wa alifu taaniihi xayu muddaa wataa'uhu munfasilayni cudda kada almasiidu aakhiran lilnasabi wacajuzu lmudaafi waalmurakabi wahaakada ziyaadataa faclaana min bacdi arbacin ka zacfaraana waqadir infisaala maa dalla calaa taniyatin aw jamca tasxiixin jala wa alifu ta'niihi ta'niif alifti xayu marka mudda la mado iyo wataa'uhu ta'diisa cuddaa labadaa waxaa lagu tirini munfasilayni laba soocan kadaaka ayuu la mid yahay almasiidu kii la ziyaadiyey aakhiran fii aakhirin lagu ziyaadiyey linasabi nasab dartiina loo ziyaadiyey wacajuzu lmudaafi mudaaf dabayaaqadii ayaa la mid ah iyo walmurakabi murakab dabayaaqadii wahaakada kaa ayuu la mid yahay ziyaadataa faclaanaa faclaan labadiisa zaa'id min bacdi arbacin afar gadaashooda xal uu yaalla ka zacfaraan weeye waqadir qadarni yahowni infisaala maa shay fasloonkii dalla tusiyey calaa taniyatin taniya tusiyey ow jalaa muujiyey jamca tasxiixin tasxiix jamicii muujiyey halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi siddeed jeer oo wasankii fucaycil ahaaye khayru ulaai lagu jamcin jiray wasankaasi uu wax isdhimayo isla markaana aan dan laga lahaynee faraha laga qaadayo siddeed mas'alo wey siddeed mas'alo waxaa jira ismiga la tashiirinaya khayru ulaaiga ah fucaycilun in lagu tashiiriyo ama fucayciilun arrinkii ahaa wasankaa waxbaa iska dhimaya sidee isaga dhimaya wasankaa ismiga kuma imaanayae waxbaa dabajiitami waxbaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya dan lagama le inta hore unbaa la eegayaayo inta dambe dan lagama le waana sideed masale sideedda masale waxaa u horeeya alifu ta'niif alifu ta'niif mamduudaa maqsuura haddii ay tahay musanifkaa soo wada alifu ta'niif mamduudaa ismiga haddii ay u dambayso ismigii fucayci lagu tashiirin jiray hee alifu ta'niifkii mamduudadaa ka sii dambayni dan lagama le waa loo daayni xamraa'a tashiiri xumayraa ayaad ku tashiirini hee xumayraa hamse iyo alifa xumayraa weliba xamraa waa ulaai haddii alifta laga gooye jukdubaa'a tashiiri baa lagu yidhi jukaydibaa'a ayaad ku tashiirini jukaydibaa'adaa ka sii dabajiitami dan lagama le inta hore maadaama fucayci lagu keenay waa yahay waxaa la mid ee taau ta'niid haddii ay ka dambayso faatimata tashiiri fuwaytimata ayaad ku tashiirini hee fuwaytimata fucaycil ma aha ta baa ka sii dambaysa ta'daasi waxayan jirin oo kale ka soo qaad inta hore uun eeg tashiirkiisa danka ka yeelan masalo labaad weeye masalo saddexaad oo aan la eegaynin yau tashiir ismiga ya shidanaa u dambaysay yau tashiir waa la tashiiriyey waxaan u jeedaa yau nisba yaa u dambaysay shidan waa tashiirisay yadaasi way iska dabajiitami danka malihin shaaficiyun tashiiri baa lagu yidhi shuwayficiyun aad ku tashiirini shuwayfici fucaycil waa intaasi yuntan dambe ood sii jiidiyoo yada labada ya isku shiidanee dabajiitamaya dan lagama leh sideedaa loo daayni waa yahay waxaa la mid a oo muxuu ahaa muqadar inuu yahay lagu xisaabaya facla alif iyo nuun zaa'ida isla markaana afar xaraf ay ka horeeyaan sida zacfaraan oo kale afar xaraf haddayan ka horraynin wuu soo sheegay malaayansarif haddii uu yahay waa loo daynaya hadduusan ahayna yaabaa loo beddelaya ee afar xaraf marka ay ka horreeyaan asna sidiisaa loo dayniyo inta hore umbaa la tashiirinaya waxaa dabajiitamaya dan lagama le zacfaraan zucayfiraan ku tashiiri waxaa la mida calaamatu tahniya muslimaayni tashiiri baa lagu yidhi musaylimaayniyaad ku tashiirini muslimaani tashiiri musaylimaaniyaad ku tashiirini musaylimun waa fucaycil aliftan iyo nuuntan dabajiitamayoo taniyada ay wadatay sideedaa loo daayni waxaa la mid yahay jamcu dakaru saalim ama jamcu mu'anau saalim wixii dabajiitamaya asna sidiisaa loo daayni muslimiina tashiiri musaylimiinaad ku tashiirini waxaa dabajiitamayana waxaan jirin ka soo qaad kelimada inteeda horena tashiiriyo u eeg intaas u jeeda wa alifu taniihi taniidka aliftii xayu marka mudda la mado alifta iyo wataa'uhu ta'diisa cuddaa labadaa waxaa lagu tirini munfasilayni kelimada wax ay ka go'an yihiin oo kale waxayan la soconin ahaan ka soo qaad oo kelimada inteeda hore uun tashiirka u eg kadaaka kaa waxaa la midoo wax go'an lagu xisaabi almasiidu kii la siyaadiyey aakhiran fii aakhirin lagu siyaadiyey linasabi nisba darteeda loo siyaadiyey yashidana aakhirka taalla wa cajuzulmudaafi mid la idaafeeye dabayaaqadiisaa la mid a cabdullaahi tashiiri baa lagu yidhi cubaydullaahi baad ku tashiirini cubaydka horaa tashiirini allaahida dambena ha daba jiitato walmurakabi murakabka dabayaaqadiisiyaa la mide bacla baka tashiiri bucaylu tashiiri bakada dambena ha iska daba jiitato oo bucayla bakadhe wahaakadaa kaa ayuu la mid yahay ziyaadata faclaana faclaan labadiisa zaa'id aliftiiyo nuuntu u jeedaa min bacdi arbacin afar gadaashii xal ay ku sugan tahay afar xaraf gadaashood ka zacfaraana weeye zucayfiraana ku tashiiri waqadir ku qadar infisaala maa shay fasloonkii ku qadar inuu ka go'an yahay ku qadar maa wixii dalla tusiyey calaa taniyatin taniya tusiyey ow jalaa muujiyey jamca tasxiixin tasxiix jamicii muujiyey jaa bimacnaa adharan jamcana mafcuulkii waxaa kaloo bannaan taniyatin taku cadaf dalla tusiyey calaa taniyatin ow jamci tasxiixin tusiyey jalaa qad jalaa xaal uu muuqday oo bimacnaa daharoo laazim in laga dhigo marka wa alifu ta'niisi dulqasri mataa zaada calaa arbacatin lan yahbuta wa cinda tasgiiri xubaaraa khayi wallahu aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina macna ahaan ma soo fiirinba sanandaa nin gaaban oo calool weyn inuu haban malayn iyo alanda iyo wax saas murab badan miya wax saas ibn caqiilkaa baa fasiraya ya muxuu ku fasira ibn caqiilka khusuuma ashadiidu haye haye ninka adag gaaban oo calool weynna waa jirta sii wadwadaa calanda iyo waxbuu sii